galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa axaadda bisha agost ee sanadka kana waa laba waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrbaan iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad idaacaddana galabnimo ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a dad soomaaliya oo muddo ku xaydhnaa dalka iiraan oo lagu soo celiyey maanta magaalada muqdisho anigoo faraxsan oo waddankayga ku soo laabtay sidaa u jeedaanba qayb liwaax waxaa ka qaadatay dawladda maasha allah waa ugu mahad celinaya meeshaan hal san iyo saddex bilood baan ku xidhnaa dalka iiraan lix bilood iyo siddeed maalmoodna waxaan korona awgiis aan waxay yeernaa dalka iiraan maanta waxaan aad ugu faraxsannahay dareenkayga mid la soo koobi kara ma aha inaan dalkayga hooyo ku soo noqdo waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi ku saabsan ganacsiga diyaaradaha ee kenya iyo soomaaliya wala arrintaasi annaga dee waan aad baan uga xumaanay waana ka naxnay sababtuna waxay tahay dee ogaashii aan ka shaqaysanayna bay ahayd rajada aan qabnay waxay dowladda kenya haddii ay furto hawadeeda ama international ruuteska ay furto inaannu meeshii aan ka shaqaysanayna ee soomaaliya ahayd inay furantay waannu rajaynaynay laakiin unfortunately may dhicin waana rajaynaynaa haddii aan la yidhaahdo ayaamaha ama asbuucyada soo socda inay noo furanto qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka hores ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee soomaaliya ayaa shuruudo ku soo rogtay dadka soo galaya dalka ee ka imanaya dibadda kadib markii ay dowladda soomaaliya shaacisay in dib loo furay duulimaadyada caalamiga ah golaha wasiirada soomaaliya ayaa soddonkii bishii julaay waxa ay sheegeen in dib loo furayo duulimaadyada caalamiga ah laga bilaabo saddexda bishan agost oo ku beegan maalinta isniinta ah ee berri qoraal ay soo saartay hay-adda socdaalka ayay ku sheegtay in dadka dalka soo gelaya laga doonayo inay haystaan shahaado caafimaad oo muujinaysa inay iska baareen cudurka covid sagaal iyo toban islamarkaana laga waayey go-aankan ayaan saameynayn oo keliya dadka dalka ka soo gelaya dhanka hawada balse wuxuu sidoo kale saameynayaa dadka ka soo gelaya dhanka dhulka iyo badda mintidiin looga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda boko xaraam ayaa dilay ugu yaraan saddex iyo toban qof iyagoo siddeed kalena ku dhaawacay markii ay weerar bamgacmeed axadda maanta ah ku qaadeen waqooyiga dalka cameruun sida ay ila amni iyo sarkaal maxalli ah u sheegeen royters dagaalamayaashan aan la aqoonsan ayaa bamgacmeed ku tuuray koox dad ah oo ku sugnaa xero ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku taalla magaalada mozogo ee gobolka far north ee u dhow sohdinta nigeria sidaasina waxaa xaqiijiyay duqa magaalada medjawe boker boker ayaa sheegay in dadka deegaanku ay u sheegeen in saddex iyo toban qof ay weerarka ku dhinteen sarkaal amni ayaa isna sheegay in laba qof ay dhaawacii soo gaaray u dhinteen taasi oo tirada dhimashada ka dhigaysa shan iyo toban qof boko xaraam ayaa muddaba ku jirtay dagaal ay ku doonayso inay ku aasaasto khilaafo islaami ah oo fadhigeedu yahay nigeria rabshadahan oo ay ku dhinteen soddon kun oo qof malaayiin kalena ay ku barakaceen ayaa ku baahay dalalka deriska la ah nigeria sida cameruun niger iyo jaad xabad joojin naadir ah oo u dhexaysa taalibaan iyo dowladda afghanistaan ayaa u muuqata inay hirgelayso maalinteedii saddexaad ee ugu dambeysay hadda maanta ah iyadoo boqolaal maxaabiis mintidiin ah laga sii daayay xabsiga si ay taasi u sahasho wadahadallada nabadda ee labada dhinac xasilooni ayaa ka jirta guud ahaan dalka afghanistaan iyadoo mas-uuliyiintu aysan soo sheegin wax dagaalla culus ah oo u dhexeeya labada dhinac tan iyo markii xabadjoojintu ay bilaabatay jimcihii si loogu dabaaldego munaasabadda ciidul adxaa madaxweyne ashraf gani iyo kooxda taalibaan ayaa labaduba muujiyey in wadahadallada muddo dheer dib u dhacayay ay si toos ah u bilaaban karaan ciidda kadib sida uu qabo heshiis ay wada saxiixdeen maraykanka iyo taalibaan bishii febraayo ee sanadkan wadahadallada u dhexeeya kooxaha afghanistaan ayaa la qorsheeyey inay bilowdaan bishii maaj laakiin waxaa dib loogu dhigayay xiisado siyaasadeed oo ka taagnaa kaabul iyo muran ka dhashay maxaabiis isweydaarsiga labada dhinac heshiiska ayaa dhigayay in xukuumadda kaabul ay sii dayso ku dhowaad shan kun oo maxaabiis taalibaan ah iyadoo taa looga bedelanayo kun ka tirsan ciidamada amniga ee afghanistan oo gacanta ugu jira kooxda taalibaan ugu dambayntiina kooxaha mucaaradka ah ee dalka argentina ayaa abaabulay mudaaharaad ka dhacay fagaaraha oo biliiska ee bartamaha caasimada buenos aires si ay u muujiyaan diidmadooda qorshaha dib u habeynta cadaaladda ee uu ku dhawaaqay madaxweyne alberto fernandes fernandes ayaa arbacadii iclaamiyey mashruucan dib u habeynta garsoorka dalkaasi isagoo sheegay in hadafihiisu yahay in garsoorku uu ka madax bannaanaado awoodaha siyaasadeed uuna noqdo mid aada u hufan mucaaradka ayaa aaminsan in ujeedka dhabta ah ee madaxweynaha uu yahay in laga ilaaliyo dacwad lagu soo oogo madaxweynihii hore ee dalkaasi oo haatan ah madaxweyne ku-xigeenka dalka christina fernandes de kajner oo ay ku socoto baaris dembiye lagu eedeeyey inay dhaceen intii ay maamulka haysay sannadihii labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun iyo shan iyo tobankii warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
warkii dunida ayaa intaasi ku dhan waxaa inoo akhrinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan dad soomaali ah oo lagu haystay dalka iiraan ayaa maanta dib loogu celiyey magaalada muqdisho siyaabaha ka dambeeya in dadkan lagu hayay dalka iiraan iyo soo noqoshadooda waxaa warbixintan nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ugu yaraan siddeed iyo labaatan maxaabiis soomaaliyeed oo muddo sanad iyo bar ku xirnaa dalka iiraan ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maxaabiistan ayaa laga qabtay xuduudda u dhexaysa dalalka turkiga iyo iiraan waxaana sii deyntooda gacan ka geystay dowladda federaalka soomaaliya oo u wakiilatay dib u soo celintooda ambasador maxamed xuseen owliyo maxaabiistan oo xorriyaddooda helay lix bilood ka hor ayaa dalka iiraan ugu xayirnaa arrimo la xidhiira cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban waxaana imaanshahooda fududeeyey hay-adda i o m waa kuwan qaar ka mida maxaabiista oo warbaahinta la hadlay markii ay ka soo degeen gegida diyaaradaha ee muqdisho anigoo faraxsan oo waddankii ku soo laabtay sidaa ujeedaanba qayb liwaax waxaa ka qaadatay dowladda maasha allah waa ugu mahad celinaya meeshaan iyo khaasatan ambasadorkeena awliye kheyr allah siiyo intaasoo bilaad asaa nala joogay intaasoo bilaad asaa naga warhaayay intaasoo bilaad asaa meesha nagu haayay iiraan waxaan ka soo baxnay xabsi sanad iyo saddex bilood aan ku xirneen maasha allah haddana waxaan joognaa waddankeena koley lama soo koobi karo farxaddeena waa dareemi kartiin qof oo waddan shisheeye oo ku xirnaa haddana waxaan ku faraxsanaa inaan waddankayga imaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceegu waa muno cabdi axmed waxaan ka mid ahay maxaabiistii laga soo daayay iiraan oo ambasador ooliyo soo daayay waa ku faraxsanaa maanta waa maalin igu qaaliyan waddankayga aan dib ugu soo noqday alxamdi alshukri dowladdeeda soomaaliya waa u mahad celinaa gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo inta dowladda ka tirsan i o mta dhammaan ummadda soomaaliyeed guul iyo gobonnimo magacaygu waa deeq maxamed cali hal san iyo saddex bilood baan ku xidhnaa dalka iiraan lix bilood iyo siddeed maalmoodna waxaan korona awgiis aan waxay yirnaa dalka iiraan maanta waxaan aad ugu faraxsannahay dareenkayga mid la soo koobi kara maaha inaan dalkayga hooyo ku soo noqdo waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweyneyga soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore ee xilka laga qaaday ee xasan cali kheyre oo ii soo igmado ii soo diray ambasador maxamed xuseen ooliyo dadweyne oo in badan naguna xaniibnaa dalka iiraan maanta dareenkiin mid la soo koobi kara ma aha in badan lixdaas bilood iyo siddeeddaa maalmood inta falayd ee aan ka hakanay dib uga dhacnay mid la soo koobi kara maysan ahayn laakiin maanta dareenkiin mid la soo koobi kara maaha aad baan ugu faraxsannahay maanta kaan imaanay dalkeeni hooyo sababaha ugu baxnay weli dalkii waa taagantaha arrimihii waxaan rajayn doonaa insha allah inay xukuumaddeena isbeddel weyn noo muujiso ugu dambayntii ambasador maxamed xuseen owliyo oo maxaabiistan safarkooda ku wehelinayay ayaa ka warbixiyey qaabka sii deyntooda ay ku hirgashay dadkaasu goonigooni baa loo kala xiray xuduudda waxaa laga qabtay turkiya iyo iiraan u dhaxaysa waxa weeye waxay xiraayeen hal sano iyo saddex bilood lixdan bilood iyo siddeedan casho ugu sii dar inkastay bannaanka joogeen hotel five star deganaayeen waxa weeye alxamdulilah qarannimadooda iyo dowladooda ay hoos harsanayeen lixdaa bilood iyo sideedda casho haddana waxa weeye dadku saasay ahaayeen walaalkay waa saddex gabdhood waxa weye waa saddex gabdhood ayaa ku jirta waxaa kaloo jira dad dhallinyaraa oo meesha waxa weeye jaamacad ka dhiganayay hadda yar baasboor ka dhacoo kalaa jiro oon anigu warqadda u sameeyey oo wixii dhan waxa jiray waxaa kaloo jira yar kaloo tiim ka horreeyey oo iyagana meesha waxa weye staag ku noqdo ku badgo'may oo labaatan iyo saddex soo galo oo marka saasay kala ahaayeen marka laga soo tago maxaabiistan dowladda federaalka ay ka soo deysay dalka iiraan ayaa horay waxa ay ugu guulaysatay dowladdu sii deynta maxaabiis badan oo soomaali ah kuwaasoo ku kala xirnaa dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin hindiya iyo etoobiya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markab kalluumaysi oo nooca jirifka ayaa shalaytu ka soo caariyey meelu dhow xeebta badweynta indiya ee tuulada caddaayo ee degmada qumbax ee gobolka bari waxaana la xaqiijiyey inuu geeriyooday mid ka mid ahaa baxaarintii markabkaasi kaasi oo u dhashay dalkaasi masar weriyaena faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintaas waxay ka wareystay caaqil axmed yaasiin oo ka tirsan dadka ku dhaqan deegaanka caddaayo ee gobolka bari waxaynu ugu horreyn weydiisay siday wax u dhaceen kasoo caariyay degmada gumbax meel tuulo ka mid oo cadaya la yidhaahdo weliba meel qaran uu kasoo caariyay tuulada meel banaanay taal markabadii bay ahayd maraakiibatan dad baa qabaan ka ahaayo mataqaanaa mas-uulka ah ma og tahay dadkii mas-uulka ka ahaa iyo ninkii qabaanka ka ahaa iyo qayladhaan ay direen oo tuulooyinkii iyo de- degmadiiba ay la hadleen degmadii markaa waxay didha dad bay didhay dadkay didhay iyo gaadiidku meesha markabka ay, uh, uga- oo soo kusoo caariyey meel la geli karo maaha laakiin waxay sameeyeen markii saaka waagu beryey ciidamadaa la kaxayey dadkiina waa laga soo rogay imise dad ayaa laga soo rogay Ah, afar nin oo soomaali ah aniga nimanka masaarida intay yihiin hadda ma sheegi karo inaan ka- ku caddeeyo laakiin nin baa ka dhintay afar nin oo soomaali waardiyeynaysa ahaayeen masaarida tiradeedina ma iyo ninkaasna saaku dhintay markii ah, mataqaanaa loo tegey marka sixmadaha loo geyey sixmadahaas waa waa sixmadaa la digtay masaari wey maraakiib noocee ah ayay ahaayeen maraakiibta u yimi mara waa ku sheegay waxaan ku yidhi saddexaan marka maaha maraakiib badan oo ilaa toban markab gaaraysay ahaayeen hal sana iyo barna aaggaa gumbax bay joogeen cabatin badan oo wasaaradda iyo dowladda kulli loo gudbiyey baa jira laakiin cabatinkaan cabatinkii uu dabada joogaa maaha haddeer wax siyaadaha ma jiraaniin moogta marka hadda xilli badda xirantaa wey xilliga badda furayd Een, aad baa loogu dhibqabay siximadaha maaragtay bay shabaagaha ka qaadi jireen oo ka jari jireen Een, dadkay xabadayn jireen marka hadda kalluumaysiga dadkan hadda soomaalida uu ka xiran yahay oo xilligan ma mari kadho maraakiibta waaweyn baa mataqaanaa xilligan badda madhaxgaa wey badda way xiran tahay laakiin xilligaan iyana ka faa'iidaysanayeen meelo dhow bay mataqaanaa waxay ka gurayeen aragoosto iyo sanaane iyo meelahaanay ka guraayeen oo xeebta dhow bay marka usoo dhaceen iskalayaa marka muhiimadda saasuu ku caariyey saddexdii markaba u yimina macnaha ugu gurman waayeen sababtay tahay hadday isaga mad- damcaan inay kaalmeeyaan iyagaa meesha ku caariyaya xagee la geeya baxridii iyo raggii soomaalida ahaa ee ka badbaaday maraakiibtii baa la saaray ninkii meydka ahaa baxridii iyo waxaa la saaray maraakiibtii ninkii meys joogaa u gurmaday ciidamada baa lagu guray ciidamadahaas waxna waa digeen oo waa taal eh, ninku ku dhimanaya waxna waa nabad galeen oo dadkii bay waxay saareen maraakiibtii intaasay ku guulaysteen laakiin waa haddaan kuu sheego cabatinka iyaga muddaan ka cabanayna waa masaa'ib meesha ilaahay keenay muddayna joogeen sharci ma wataan waa sharci daro haddaan baa laga yahay dagaanka ruuxiisa degmada gumbax dad jooga ruuxiisa baa mataqaanaa maritaanaha oo mataqaanaa soo dejiya oo simadaa siiya oo waardiyaha ka kala bedela ragna awal bay wateen oo qabaan bay ka ahaayeen iyaga ruuxooda degaanka kama dheer waa degaanka caaqilma markii ugu horeysay oo markab ka soo caariyay halkaasba marka ba- adigii labaatan sano meelahaas ah, shan iyo labaatan meelaha camal dhanaa markab kalaa kasoo caariyey weyn oo xanuunistay laakiin markab kalluumaysataa oo jilifa oo soo caariya markabkaas hadda kasoo caariyay waa goob sidee ah meeshu goorgooma weye waa meel mataqaanaa dhagaxa oo kaambihii iyo kalluunka ay ku dhalaan oo waa meeshay mataqaanaa iyana ka shaqaysanayeen raasiguu ku dhacay raasiga midna meel kasoo laaban oo cadayo la yidhaahdo in ninka dhintay uu masri yahay markabkana masar leedahay maxaad ku xaqiijinaysaa wallaahi da- dadka mataqaanaa maraakiibatan maraakiib ay joogta maaha mudday joogtay hal sana iyo bar waa gacan dhacaysa dowladdan hadda hadinay madaxweyne ka ahaa waa abadkeedna waa jiray dadkaan wato oo qabaanka ka ahayna dad dad shee maaha waa dad deegaanka ka mid ah marka iyaga masaari inay maraakiibtu tahay iyo waardiyaashay saarayaan soomaalida iyo waxa ay se- mataqaanaa macaamilkoodana muddaa loo socday muddaa laga qaylinayay shabaagay qaadan jireen waa jiriflayaal waa laga cabanayay dadkay xabadaynayeen Dad ay wax yeeleen miyaa jira?
dad way xabadiyeen wax badan ay xabadiyeen cabatinka horaa loo gudbiyey wasiir kalluumaysiga horaa loo sheegay ninka hadda wasiirkan cusub waa- waa u sheegin xalay laakiin ma usa soo gaarin marka way jiri cabatinkaasu shabaagyo bay qaateen kuwan meel dhow bay mataqaanaa ka jirkaysanayaan wayna waweysan yihiin oo ciddii mataqaana kusoo dhawaata ama ciddii rabta agtooda inay ka jilaabato waa waa iska xabadayn jireen caaqil marka kan waxaad ii asaba- sheegtay in shalay markabkaasu soo caariyey ilaa iyo xalana uusan gurmad u tegin maxaa sababay dadda mataqaanaa aada u qaxsan sidaasay u qaxsantaa awgeeda mataqaanaa gaadiid iyo naftoodna laguma haleyn karin moogtahay caaqil axmed yaasiin oo u warramayey faadmo yaasiin jaamac
dowladda kenya ayaa shalay dib u fasaxday duulimaadyadii diyaaradaha caalamiga ah ee ka bixi jiray dalkeeda iyo kuwii imaan jiray kuwaas oo ay u ogolaatay in diyaaraduhu ay u duuli karaan dadkana ay u kala daabuli karaan ilaa iyo soddon dal oo adduunka ka tirsan wadamada ay kenya saartay xayiraada dhanka duulimaadyada diyaaradaha waxaa ka mid ah soomaaliya kaas oo weli diyaaradihii aadi jiray aysan u fasixin inay u safri karaan oo ay halkaasi dadgeeyaan arrintaasi ayaa waxaa walaac xoogan ka muujiyey ganacsatada soomaalida ee shirkadaha diyaaradaha ee ka kala shaqayn jiray magaalooyinka muqdisho iyo nairobi kuwaasoo hadda sheegaya in ganacsigoodu uu soo wajahayo dhibaato dhaqaale xasan shafaad yuusuf oo ka mid a mas-uuliyiinta diyaaradaha freedom iyo blue sky ee ka shaqeeya soomaaliya iyo kenya ayaa dhibaatada ay ganacsigoodu arintaasi ku yeelatay waxa uu uga waramay wariyaha v o eda nairobi khadar maxamuud xareed wallaahi arrintaasi annaga dee waan aad baan oga xumaanay waana ka naxnay sababtuna waxay tahay dee meeshii aan ka shaqaysanayna bay ahayd rajadaan qabnay waxay dowladda kenya haddii ay furto hawadeeda ama international ruuteska ay furto inaanu meeshii aan ka shaqaysanayna ee soomaaliya ahayd inay furanto waanu rajaynaynay laakiin unfortunately may dhicin marka aada iyo aad bay noo saamaysay ayaan uga xunahay waana rajaynaynaa haddii aan la yidhaahdo ayaamaha ama asbuucyada soo socda inay noo furanto marka maxaa laydin sheegay ma aadi kartaan miyaa laydin yidhi mise guud ahaanba dhaqdhaqaaqii dadka aadayay soomaaliya kana imaanayay weli dib looma furin
sidaad ogtahay markii la xidhay hawada kenya ay xidhatay ilaa hadda kenyaan ka hadlaynaa hawada kenya markay xidhatay sidaas bay u xidhnayd waxaan rajaynayaa bilowgii bishii julaay ee dhammaataybu madaxweyne kenyaata hadlay wuxuu yidhina first agost waa furi doonaa haddii aan layidhaahdo international ruuteska marka annagu waanu diyaar garownay tigidhaanu jarnay len maanaan ogeyn wax gooni ah oo soomaaliya ama meesha aan ka shaqaysan jirnay ku gooni ah dad baanu tigidha u jarnay oo qorshaha iyagu wuxuu ah axaddan maanta ah ee aan hadda joogno inaanu falaydkii koowaad ee soomaaliya aadi lahaa aan samayno haddii ay soomaaliya oo saddexda bisha tidhi aan dib u dhigi lahayna aan berri ka dhigno oo ismaandhayda ah laakiin waxaanu ku naxnay markii dowladda kenya ay liis soo qortay oo ay tiri wadamo caynkaas ah wadan hebel iyo wadan hebel ayuun baanu u furnay macnaheed waxaa weeye haddaad iska weydo wadamada ay dowladda kenya ay ogolaatay macnaha adugu kuma jirtid waay meeshaad aadi jirtid ama soomaaliyadan aadi jirnay kuma jirto weeye marka halkaa un baanu ku naxnay wax waroo kalena kamaanu haynin sababta ma laydin sheegay sababtu ilaa iyo hadda dowladda kenya war rasmiga kamay soo saarin annaguna weli ma aanaan weydiinin sababtayna uga soo saarina dee dowladdu wixii waaba xidhan baa ayaa weli cusub annana waxaan isleenahay bal horta wax ha bilowdaan oo faleedyadu ha bilowdaan markay bilowdaan kadib bal dowladda kenya aanu weydiino laakiin sababtu waxay u badan tahay uun in ay dowladda kenya ay isleedahay waa covid nneteen-ka uun wadamada ay u aragtay inayna sidii ay rabtay ayna uga shaqaynin inay uun kulley halkaasumaan u malayn karnaa wax kaloo hadda annagu aanu maskaxdayada soo galay ma jirto marka dhibaato intee la eg ayay howlihiinii iyo shaqooyinkiinii arrintan iyo dhaqaalihiinii ay u leedahay wallaahi markii dhinac kale laga eego airline businessku waa industriga ugu dhibka badan uu kasoo gaaray caalamka ayaa dhaweed waxaan akhrinayay qolyahan ayaata la yidhaahdo oo diyaaradaha iyo adduunka maamula waxay dhaheen waxaan twenty twenty four-ga ayaa recovery ama laga soo kabanaya airline business uu ka soo kabanaya macnaheedu waxaa weeye twenty twenty-gana hadda aan ku jirno twenty twenty one-ka twenty three-ga twenty four-ga intaasoo dhan shirkadaha diyaaraduhu way dhutinayaan dhibkii kasoo gaaray covid nineteen-ka marka dee halkaas annana dadka un baanu ka midnahay haddaanan weliba weliba wadamadaas waa wadamo xoog xoog badan oo dhaqaalahooda shirkadaha shirkadahooda ay dowladahoodu kabaan oo wadamo dhisan badan oo aan sida maxaanku dhahdaa wadamada bariga africa ama africa ku yaalloo kale aan ahayn iyagoo ahaabay halkaa ku qiyaasayaan waxaad moodaa markaa anaku ama dadka iyaga soomaaliya ka shaqaysta ga meesha laga yidhina anagu kasii dambeyn karno saamaynta inagu yeelan kartana ay kasii xoog badan tahay marka laga soo tago in dadkii aad u qaadayseen soomaaliya aanan weli ladi ogolaanin dowladda kenya ma jiraan wax kale oo dhaqdhaqaaq oo duulimaad oo aada samaysaan walaahi waxaa dowladda kenya markii horeba iyadoo ku mahadsan waxay tidhi wixii ka go-a waa la ogolyahay inay soomaaliya aadaan specific soomaaliya markaan ka hadalno ka googu ilaa iyo hadda waxa yaraada ma saarna waa la aadaa haddii diyaarad ciduuna si goonee ay u kiraysatay charter ah ay soomaaliya looga baahdana waa la aadaa iyada oo shuruudaheeda leh dowladda kenya ay taxadarkeedii iyo shuruudaheedii ay marinayso laakiin wax kale oo hadda basenjer oo meesha aada ma jiro aan ahayn kaargogaas iyo diyaarad ama si uun charter si gooniya loo kiraystayna way aadaa dowladda soomaaliya wax xiriira ma la samayseen oo ma kala hadasheen arrintan si dowladda kenya ay iyaduna ola sii kaashato arrintan taasi weli wixii waa cusayb kenya amarka mardhow bay soo saartay dowladda soomaaliya marka inanbal wixii horta waxa bilowdaan oo wadamada ay kenya u ogolaatay horta hala aada hana laga yimaado shuruudihii dowladda kenya ay ku xidhay dadka baxaya iyo dadka soo gelayana hala fuliyo markaa kadib anana qorshaha iyagu yahay ama dowladda kenya ha noqoto ama dowladda soomaaliya ha noqote marka anana inaan idhaahna anana businesskayagii wixii shuruudo ah ee labada dowladood ka dhexeeya oo ay nagu soo rogaan diyaar baanuna inaan fulino oo safetyga iyo maxaanku dhahday ka hortaga cudurkaana laakiin bal xagga businesskayagii hanaloo fasaxo waan dhihi doonaa laakiin waxaan islenahay latas give them time bal xoogaa yar muddo yar aan siino oo bal horta waxa bilowdaan haddii aan la yidhahdo muddadii ay xayiraadu saarnayd duulimaadyada diyaaradaha maxaa khasaare ah oo ganacsigiina soo gaaray ilaa iyo hadda ma jirta tiro rasmi ah oo la sheegi karo markaan ka hadlo business airlineka especially soomaaliya ka shaqeeya waxaa jira urur ay ku midoobeen diyaaradaha soomaaliya ka shaqeeya ururkaasi taqriiban muddo hadda laba bilood mise bil iyo badh adugu ugu yaraan forty five days ka hor statistickiis uu sameeyey oo uu dowladda soomaaliya u gudbiyey waxay waxaa ku qornayd saan rajaynaya lacag ka badan boqol iyo soddon milyan oo dollar lacag ka badan in ay business airlineka soomaaliya ka shaqeeya ay khasaareen taasi marka waxaa lagu sii dari karaa haddayba shan iyo afartan beri ka hor ahayd kadibna wixii kale sii raacayna waa lagu dari karaa marka waa un lacag ka badan boqol iyo konton milyan oo dollar lacag ka badan ayaa la odhan karaa shirkadaha soomaaliya ka shaqaysta soomaalida ah ee airlineta manaa airline businesska ku jira lacag boqol iyo konton milyan oo dollar ka badan bay khasaareen sida ururkaasi ay shirkaduhu diyaaraduhu ku midoobeen uu soo saaray ugu dambeyntii maxaa ku baaqaysaa walla waxaan ku baaqayaa dowla labada dowladoodba inay hawshaas ay si fiican in il raxmad leh ku eegaan dadku labada wadan ma kala maarmaan dadkuna businesskii dad badan baa soomaaliya ka iman jiray oo hadda soomaaliya ku xayiran oo business kulahaa halkan oo kulahaa maxaanku dhahday caafimaad usoo aadi lahaa waxbarasho usoo aadi lahaa sidoo kalena dad badan baa halkan nairobi ku xayiran oo soomaaliya aadi lahaa oo iyaguna u baahan inay soomaaliya aadaan marka maadaama laba wadan oo daris ah oo waxyaabo fara badan oo fara badan oo fara badan ay ka dhexeeyaan ay jiraan in arinta ayada ah wixii shuruuda ah ee shirkadaha diyaaradaha lagu xirayo inta lagu xiro markaas naloo fasaxo businesska iyagii inaanu bilaabano saasaan ku baaqayaa labada dowladoodna hawsha aan ka codsanaynaa inay hawshaas il raxmadla ku eegaan xasan shafaad yuusuf oo u waramayay khadar maxamuud xareed
madaxa gobolka victoria daniel andrews ayaa maanta waxa uu ku dhaqaaqay in gobolka victoria ee caasimadiisu ay tahay melbourne uu galay xaalad musiibo ah waxaana laga bilaabo caawa siddeedda fiidnimo ilaa iyo shanta aroornimo lagu soo rogay bandow iyadoo aan la socon karin ilaa iyo muddo lix toddobaada wariye ibraahim cumar baafo ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay cabdicasiis cabdi faarax oo ka mid ah barayaasha jaamacadda r m i t ee magaalada melbourne baaf waa maasan tahay bandowgan waxa uu daba socdaa tirada sii kordhaysa ee covid nneteen-ka ee gobolka victoria sidii aad la socotay maalmihii ugu dambeysay waxay maraysay lix boqol ilaa mar ay gaartay toddoba boqol kadibna hay-adaha caafimaadka iyo dowladda victoria waxay u arkeen in loo baahan yahay in gobolka la geliyo xayiraad hor leh si loola dagaalamo inuu sii kordho cudurkan coronavirus tan ay uga walwalka badan yihiin waxa weeye waxaa jira tiro soo kordhaysa oo cudurka coronaviruska ah oo markaasi aan la garanaynin meesha uu salku ku hayo cabdicasiis markii hore victoria ama magaalada melbourne waxay ku jirtay xaalad degdega hadda xaaladii degdega ah waxaa loo bedelay xaalad musiibo maxay ka turjumaysaa xaaladda musiibo waxay ka turjumaysaa cabsida ay dowladda goboleedka victoria iyo tan federaalka australia ay ka qabaan in ay xakameyn waayaan cudurkan coronavirus oo runtii aada u sii fidayay wiigigii lasoo dhaafay sidaad sheegtay waxaan ku jirnay xaalad deg deg oo marka awood dheeraad siinaysa hay-adaha amniga sida booliiska in ay dadka ganaaxaan haddii ay u hogaansami waayaan shuruucaha caafimaadka sida inay kala fogaadaan si in aan laisugu imanin marka tan macnaheedii waxa weeye waxaa la sii fidiyey xaaladii deg dega ahayd sidoo kale waxaa jiro waxyaabo hor leh oo la mamnuucay sida arooskao kale in la isguursado waagi hore waa la ogolaa waxaa la xakameyn jiray dadka tiradooda laakiinse hadda waa la joojiyey oo lama ogola markii hore dadku way israaci kareen oo banaanka waxay kusoo sameyn kareen exercise iyo jimicsi hadda waa la joojiyey oo hal qof iyo qofka sameynaya laba qof keliya wax ka badan lama ogola waxaa kaloo soo baxay hadda in qofka uusan u aadi karin dukaamaysi meel ka badan shan kilomitr meesha uu degan yahay degaanka ah sidoo kale waxaa la xirayaa wixii aan ka ahayn duukaamaha looga baahan yahay waxyaabaha asaasiga ee daruuraadka ah sida cunnada iyo farmashiyaasha daawada
marka sideedda fiidnimo ayaa tiri bandigu bilaabanayaa caawa ilaa iyo shanta aroornimo muddada u dhaxaysa marka wakhtigaasi haddii qof la qabto muxuu noqonayaa marka dembigiisa qofkaasi waxaa la ganaaxayaa kun iyo lix boqol iyo konton dollar haddii uu caadaysto in uu maaragtay ku xadgudbo bandooga markaasi waxay noqonaysaa hay-adaha amnigu in ay xiraan maxkamadna lasoo hortaago haddii aan usoo laabano dhanka soomaalideenna soomaalidu waxaa lagu yaqaanaa dad aada u socod badan isbooqda socda socda weliba xilliga habeenkii ay si fiican u socdaan arrintan marka soomaalidu seebay u saameyn kartaa gaar ahaan
runtii sidaad sheegtay soomaalida aad bay dhaqan ahaan u leeyihiin inay isku tagaan oo isbooqdaan taasaana runtii keentay haddaad eegtod in dadka tirada soomaalida ee cudurka covid nneteen-ka uu ku dhacay tiro ahaan ka badan yihiin dadka aan la degannahay australia marka waa saameynaysaa weliba waxay saameynaysaa dadka dhallinyarada ah oo haddii aad eegtid dadka cudurka uu ku dhacay inta badan keena daraasad la sameyna waxaa lagu ogaaday in cudurka covid-ka hadda fiditaankiisa uu aad ugu badan yahay dhallinyarada taasayna keentay in dowladdu ay qaadato go-aanka ah in bandow lasoo rogo sideedda fiidnimo ilaa iyo shanta aroornimo waayo intaas dadka socda intooda badan waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah waxaad moodaa hadda soomaali ahaan in ay fariinta gaarayso in la kala fogaado in dadka guryahooda aysan ka bixin hadduusan daruuri ahayn iyo in loo hogaansamo awaamiirta dowladda taasna waxaa keenaysaan isleeyahay baafo iyadoo cudurku runtii aad ugu batay mujtamaca soomaalida dhexdeeda
cabdicasiis cabdi faarax oo ka mid ah barayaasha jaamacadda r m i t ee magaalada melbourne waxaana u warramayey werige ibraahim cumar baafo haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dabaaldega munaasabadaha ciidda waxaa soo jeedanaya jacfar kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ciid wanaagsan meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaannu u gaaryeelaynaa hambalyada dhegaystaha ee munaasabadda ciidda oo maanta maalintii saddexaad loo damaashaadayo allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isagaa ku abaale
waxaan isaga dhex baxayaa hambalyada ay dhegaystayaashu dadka ay jecel yihiin u dirayaan iyaga oo ka faa'iidaysanaya fursadda uu barnaamijku siiyey magacayagu waa cabdisalaan xasan cumar oo jooga magaalada caasimadda ee muqdisho waxaan hambalyo ku saabsan munaasabadda ciidda halkan uga dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed khaasatan qoyskayga waalidiintay walaalahay iyo asxaabta aan bahwadaagta ku nahnay waxbarashada iyo in alaal intii maqalkayga iyo muuqayga garanaysaba dhammaantooda waxaan leeyahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ciid mubaarak ilaahay ciidan ciiddeeda sanadkan sanadkiisa kale haynagu gaarsiiyo bashbash barwaaqa iyo baraare waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ciise xuseen sheekh xasan ku nool magaalada muqdisho waxaan halkan hambalyada ciidda kala qaybsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ee ku nool caalamka daafihiisa khaasatan ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo halkan hambalyada ciidda kala wadaagayaa waalideynteeda iyo qaraabadeeda oo intooda badan ay ku nool yihiin gobolka gurguduud khaasatan degmada baxdo waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ciidan ciiddeeda ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa idaacadda v o a oo fursadan i siisay waa mahadsantihiin magacaygu waxa weeyaan bashiir cumar xuseen yarow oo jooga hargeysa caasimada somalilan waxaan halkan hambalyada ciidda uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah iyo ehelkayga iyo qaraabadeeda iyo asxaabtaydaba meel kastay joogaan waxayna kala joogaan somalilan iyo soomaaliya waxaan kaloo halkan kaga faa'iidaysanayaa fursadda ciidda iyo farxaddaba hooyada qaali kinsi faarax jaamac oo joogta degmada qoryaale iyo walaalahay hablahayaga iyo namadayadaba iyaguna jooga degmada qoryaale iyo asxaabtayda faraha badan leh degmada qoryaale joogta waxaan leeyahay iyagana ciid mubaarig waxaan kaloo halkan iyadana isna ka salaamayaa inadeerkay cabdulaahi xasan xuseen yarow oo jooga south africa isna waxaan leeyahay ciid mubaarig v o eda waxaan leeyahay idinkuna hambalyo hambalyo hawsha aada u haysaan ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaalida meel kastay joogaan waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo ciid mubaarig anigoo ah cabdikhadir macalin maxamed joogo gobolka bokool gaar ahaan degmada waajid waxaan halkan tahniyad ciid mubaarig kula wadaagaya dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan tahniyad ciidda la qaybsanayaa qoyskeyga oo kala joogo magaalada muqdisho baydhabo iyo waajid waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ilaahay sanadkan sanadkiisa caafimaad bashbash iyo barwaaqaha nagu gaarsiiya waxaan kaloo aada halkan uga salaamayaa gabadheyda oo joogta gaar ahaan muqdisho sundus cabdikhatar aabe ciid wanaagsan kulla caam antum bikhayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa shaafici sheekh axmed oo loo yaqaano shaafici filintix ku nool magaalada muqdisho waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer muqdisho iyo dadka reer galmudug waxaan leeyahay ciidi wanaagsan kullu caamun antum bilkhayr ku ciida ciidan ciiddeeda barwaaqo iyo bashbashii nabad iyo waddanka doorasho xalaalow ka dhacdo oo noo yimaado madaxweyne ummadda soomaalida ay doorato waa mahadsantiin v o a magacaygu waa rabadaan qorone xuseen boor waxaa joogaa degmada gaashaamo bari halkan waxaan hambaliyo hawada aan u marinayaa ehelka asxaabta qaraabada iyo qoyska ama faamligeyga ay ugu horeyso wagi kalsumo shoolad iyo aabba qorone xuseen boor iyo dhammaan faamligeygu meel kastuu dunida daafaheeda ka joogo iyo asxaabta dhammaantood waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda sanadka sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqaha lagu gaadhsiiyo dhammaan shaqaalaha iyo maamulka sare idaacadda v o a dhammaantiyo salaame waa magaayme leere yuusuf salaad cali oo baydhawaha ku hadalahay ee dhammaan ummadda muslimiinta meelwelbi roogaan meelaha ciid mubaarak khaasatan ummadda soomaaliyeed meenkaambaliyey maalinta lamaad ee ciidul adhaa meelaha sanadkan sanadsiiyey ilaahay meybwaa inoo nabadqabna wadankan nabadeey caafimaad ilaahay niidersi meentan ku salaamay aan ku diray hambalyo walaalogay ehelkey waraabada intiyaana muuqay maqalkay kasaasa dhammaan idaacadda v o oe shaqaalaha maysiinlaa iyadan maasintin fursadaninsiyadan intiisa ehelkan iyo qaraabadan antukusalaan iyadan maasintin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa siciid cabdisameed oo ku magac dheer murtimeer waxaan joogaa gobolka sool caasimadiisa magaalada laasacaanood waxaan leeyahay dhammaan shaqaalaha v o a aad iyo aad baan u salaamaya iyo daadihiyayaasha waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo ciidda caalamka ciidul adxa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meela joogtaba waa salaamayaa ummadda muslimiinta o dhan waan salaamayaa halka waxaan ka salaamayaa hooyaday macaan aad u jeclahay waxaan ka salaamayaa xaaskayga caruurtayda dhammaan ehelkayga oo dhan v o a na aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa maxamed cabdi maxamuud oo ku nahay naasdheer sheekh maxamed geney sululux jooga magaalada muqdisho halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan bahda familkayga meel walba ay joogaan oo ugu horeeyo aabbahay cabdi maxamuud cismaan oo jooga gobolada dhexe gaar ahaan mudug iyo ayadeen wara maxamed cali oo joogta yurub gaar ahaan norway iyo hooyaday furtuun muuse warsame oo joogta magaalada muqdisho dhammaan odayaashay iyo abtiyaashay iyo eedayaashay iyo habaryaraashay meel walba ay joogaan waan salaamayaa ciid wanaagsan ayaan leeyahay si gaara waxaan u salaamayaa culimmadeyda mashaaikhdeyda oo cilmiga iyo diinta aan ka bartay iyo macalimiinteyda aan ka bartay oo ugu horeeya sheekhayga caalimkaa sheekh abubakar xasan maalim iyo sheekhayga sheekh xuseen oo jooga magaalada muqdisho waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel walba ay joogaan magacay waa khaalid cali ammaan oo jooga magaalada hargeysa waxaan halkan doonaya inaan kala wadaaga hambalyada ciidda hooyaday faadimo maxamed rooble aabbahay cali ammaan cabdi iyo walaashii khadar cali ammaan walaalkay cabdiqani cali ammaan xuseen cali ammaan dhammaan qaraabadayda iyo dhammaan ummadda muslimiinta iyo intii magacayga iyo muuqaygaba garanaysa sidoo kale v o adana aad baan u salaamaya idaadihiyaasha barnaamijka wicitaanka dhegeysta assalaamu calaykum magacaygu waa cabdinuur cilmi axmed cujub oo jooga magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaan halkan ka salaamayaa waalidiintayda igu qaaliga ah aabba cilmi axmed cujub oo ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hooyo faadumo xuseen maxamed oo ku sugan isla gobolka hiiraan waxaan sidoo kale salaamayaa dhammaan walaalahayga oo ku sugan dalka iyo dibaddiisa intaba dhammaan saxaabtayda iyo saaxiibadayda gaarka ah intaba waan salaamayaa sidoo kale mar labaad waxaan leeyahay idaacadda v o a aad iyo aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa maxamed daahir xasan joogo dalka austreeliya waxaan ummadda islaamka gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ugu hambalaynayaa maalmaha ciidda waxaan kula dardaarmayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed inaysan qayb ka noqon faafitaanka cudurkan koronavirus waxaana leeyahay walaalayaal gurihiina jooga farxadda la qaybsaday qoyskiina adigoo adeegsi karaa wicitaanka taleefanka ama siyaabaha kale iskuga hambalayn kara waxaan leeyahay cudurkii ayaa soo laabtay insha allah aan ka faa'iidaysano maalmahan aanu u tahaniyadayno qoysaskeenna maalmahan ciidda laakiin aynan bannaanka u bixin iyo aanan iskugu imaanin meelaha bannaanka ah waxaana halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale bahda v o s soomaali magacaygu waa morsal cabdinuur faarax waxaan joogaa magaalada garoowe gobolka nugaal waxaan hambalyada ciidda la wadaagayaa dhammaan ummadda islaamka meelkasta ka jooga dowlada daafeeda si gaara waxaan ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ka joogaan adduunka si gaara waxaan u salaamayaa faamiligayga asxaabtayda waxaan kaloo rabaa inaan hambalyada ciidda la wadaago dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga si gaara waxaan u salaamayaa falastiin axmed iimaan iyo haaruun macruuf waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu magacaygu axmed nuur cabdulqaadir maxamuud ala daruush waxaan jooga xamar xamar baan ku xilnay ciid wanaagsan ku lacam maanta bilkhayr v o a iyo daahadiyaasha barnaamijka markooda waxaan salaamaya waalidiintii oo ugu horeeya oo ugu horeeya aabahay cabdulqaadir maxamuud ala daruush hooyaday safiya cali cismaan walaaladay maxamed cabdulqaadir ibraahim cabdulqaadir cabdicasiis cabdulqaadir cabdulahi cabdulqaadir cabdishakuur cabdulqaadir maxamuud cabdulqaadir cawa cabdulqaadir faadumo cabdulqaadir kawsar cabdulqaadir oo ku iiday magaalada buuqada xarunta gobolka marka xigta waxaan salaamayaa reerda aaladarwish oo kala jooga shanta qaarada adduunka ugu horeeya adeerka dabi cabdi aaladarwish iyo caruurtiisa axmed cabdi aaladarwish iyo caruurtiisa cabdisaaq maxamed cabdi aaladarwish iyo caruurtiisa iyo dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaan waa salaamaya ciid wanaagsan ku lacam antum bilkhayr waxaan leeyahay sanadka kanisa ilaahay inuu gaarsiiyo khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo nimco magacaygu waa maxamed cali cabshir oo joogo degmada berdaal oo ka tirsan gobolka bay waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel welbi ay joogaan dunida caalamka waxaa kale salaamaya reer koonfur galbeed soomaaliya waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan allahana siiyo nabad joogto ah iyo barwaaqo wanaagsan waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ciidan ciideeda nabad allaha nagu gaarsiiyo waxaan kale meeshan ka salaamayaa bahda v o eda meel walba ay joogaan kuwa soomaaliya kuwa dunida jooga waxaan leeyahay waanin salaamayaa aad iyo aad ayaad u salaaman tihiin waadna mahadsantihiin saad fursadda noo siisaan magacaygu waa cismaan moomin axmed waxaan joogaa dalka ugandho gaar ahaan caasimadda kambaala anoo ka faa'iidaysana fursaddan qaaliya v o e na siisay ee munaasabadda ciidda ku saabsan waxaan halkaan habalyo uga darayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan ciid wanaagsan ayaan leeyahay gaar ahaan waxaan leeyahay imilkayga ugu horeeya aabbahay moomin axmed walaalkay muxudiin moomin axmed iyo walaashay ubax moomin axmed iyo walaalkay bishaar moomin axmed iyo walaalkay ciise moomin axmed iyo dhammaan inta kaleeto ahalkay asxaabtii qaraabada aan nahay waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kaleeto inuu nabad nagu gaarsiiyo v o ana fursaddayna siisay waan ugu mahad celinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu idaacadda v o a ee shagaalayaashaasaan salaamahay magacay waliba leere cabdulaahi eedan aamin waliba ka noola magaalada nairobi caasimada kenya walibaan tasalaan galbag iyo naylaabtaha ku gote hambali e hawdan mariye aawka eedan aaminsaag aaday habeen maamud eedan abikur iyonay walaaley muslimi eedan aamin walaalka isaag eedan aamin dhammaan reer eedan aamin waliba kale antasalaan hawdan maryay gaclisaday nadiife yuusuf ibrahim arinyogay oo shale salmaan cabdulaahi eedan iyonay sukeyn cabdulaahi eedan dhammaan reer v o n walibasan lahaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan magacii waa cabduqaadir maxamuud maxamed jooge soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaan ugu hambalaynayaa ummadda muslimiinta daafaheeda dunida meel walbay ku joogaan ciid mubaarak kulla caam wa antum bikheyr sanadkan sanadkiisa xiga bashbash iyo barwaaqo allaah inagu gaarsiiyo dhammaanteenba insha allah
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta dhegaystayaasha fursad u siiyey in ay munaasabadda ciidda aawadeed ehelka qaraabada asxaabta iyo weliba dadka ay jecel yihiin u hambalyeeyaan
isaga ku abaale way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahiyna siiyey isaga ku abaale ilaahiyna siiyey isaga ku abaale
waa kuwan qayb kale oo dhegaystayaasha ah oo hambalyo diraya
asalaamu calaykum v o a waan idin salaamay marka hore magacaygu waa axmed wacdi oo joogay koonfur africa gaar ahaan magaalada bretoria waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo hooyadii macaan sahre xuseen iyo dhammaan walaalahay ehelkayga dhammaantood meel kastay joogaanba sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan salaamo dhammaan ummadda muslimiinta oon ugu hambalyeeyo ciidul adxa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaanba waxaan leeyahay nabad iyo caafimaad ku ciida ilaahay subxaana watacaalaana ciidan ciideeda nabadgeliyo iyo caafimaad haynaguuda gaadhsiiyo dhammaantiinba insha allah aad baad mahadsantiin v o a soomaali assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxamed maxamed maxamed jooga magaalada muqdisho halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan asxaabtayda qaraabadayda si gaara waxaan u salaamayaa bahay maxamed maxamed hooyaday fardowsen axmed geele walaalahay dhammaantood ayeyday xabiibo yuusuf xirsi iyo inta muuqayga iyo magacayga taqaano ay ugu horeeyaan asxaabtaydu waad mahadsantihiin v o a magacaygu waa axmed maxamed cabduqaadir loo garan ogyahay axmed baadiyow waan idin salaamay dhammaan shaqaalaha v o a khaasatan saaxiibka barnaamijkan ee jacfar kukaay waxaan hambalyada ciidda la wadaagayaa dhammaan ehelkayga iyo asxaabtayda oo ay kala joogaan daafaha iyo dunida sidoo kale waxaan si khaasa ciidda ula wadaagayaa farxadeeda hooyaday macaan aamina maxamed axmed oo joogta magaalada baydhabo waxaan rajaynayaa galabta way dhegeysan doontaaye idinkun inaad iga gaarsiisaan insha allah codkayga aada soo qaadataan waan idin mahadcelinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa abshir xuseen xasan oo jooga magaalada muqdisho waxaan halkan hambalyada ciidal adaxa ugu dirhayaa shacabweynaha soomaaliyeed dhammaan meelwalba dunida daafeeda ka joogaan intaa kadib sidoo kale waxaan hambalyo u dirhayaa ummadda muslimka sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa ehel iyo asxaab intii muuqay magacayga taqaan baan u dirhayaa salaana wadugu marinayaa sidoo kale waxaan salaamaya hooyaday macaan faadumo cali macalin iyo waxaan salaamahayaa aabey abdi xasan iyo dhammaan asxaabta inta magacayga muuqayga taqaanada magacaygu waa cabdulaahi khayre maxamed oo ka soo hadlaya magaalada baydhabo ugu horeynta waxaan u mahadcelinaya dhammaan shaqaalaha iyo bahda v o a oo idil intaas kadib waxaan farxadda ciidda la wadaagaya misena aan salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan caalamka waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr sidoo kale waxaan salaamayaa waalidiinteyda iyo kana meel walba ay joogaan sidoo kale waxaan salaamayaa qof walba muuqayga iyo maqalkayga taqaano waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr aad u mahadsantihiin bahda v o asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaciga waa cabdicasiis cabdi xasan jooga kaahiro ejabti maalin wanaagsan ciid wanaagsan dhammaan bahda v o a waxaan jeclahay inaan halkan hambaliyo iyo salaan ugu diro qoyskayga oo kale ah hooyo leyla cali macalin iyo aabe cabdi xasan baydheere iyo dhammaan qoyska reer baydheere markaan asxaabta u gudbana waxaa mid iyo laba salaamayaa cabdirasaaq cali saciid faysal cabdalla bicir iyo ibraahim sade dhaqane liibaan cabdirasaaq diiriya cabdulaahi muuse shalabi iyo waxaan kaloo salaamaya maxamed cabdi xasan iyo maxamed cabdicasiis daash iyo dhammaan inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaanaba waad namaadsantihiin bahda v o a assalaamu calaykum magacayga waa maxamed cumar maxamuud waxaan joogaa gobolka gada qaas ahaan degmada bardxaaw waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday shariifa xasan axmed oo ugu hambalaynaya ciidda iyo xaaskayga muxuba maxamed cabdulaahi iyo ilmahayga gabadhayda muntaas maxamed cumar gabadhayda maryamo wiilkayga muscab gabadhayda xanaan wiilkayga cabdiraxmaan wiilkayga yarkoo zakariya gabadhayda sihaam iyo wiilkayga anas waxaan kaloo halkan farxadda ciidda salaan hawada u marinaya walaalkay fu-aad cumar maxamuud oo ku sugan aawo iyo dhammaan reer siyaad warsamatima yare oo kala jooga daafaha caalamka qaas ahaan waxaan salaamaya adeerkay cabdifitaax cilmi oo jooga colombos ahaaya waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta farxad ku ciida dhammaantiin iyo ayadana sidoo kale waxaan u hambalyaynaya ciida asalaamu calaykum haddaan ku bilaaba magacayga waa cabdiqaadir dheerow cilmi oo joogo soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland waxaana kasii joogaa degmada afmadow ee jubbada hoose waxaan u hambalyaynayaa aan uga faa'iidaysanayaa v o a hambalyadan dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ugu hambalyaynayaa ciidul adxa sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa qaraabadayda joogto dal iyo dibaddaba sida nairobi gaarisa iyo afmadow sidoo kale waxaan rabaa si khaas ah inaan u salaamo saaxiibkayga axmed nuur shariif cabdulaahi oo joogo nairobi iyo deeqow oo joogo kismaayo sidoo kale dhammaan waxaan salaamayaa v o a oo ah xiriiryaha ee bulshada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ugaas xasan axmed daahir oo jooga caasimada puntland ee garoowe runtii waxaan leeyahay maalintii labaad ciid wanaagsan ciid wanaagsan waa halka hambalyo ee aan soo koobi karin oo ciidda oo kaliilaa kusoo kooda ugu diraa waalidkeyga hooyaday macaan jabiile macoo cismaan yuusuf iyo aabbahay axmed salaad faarax oo wada joogaan deegaanka raaxoola gaar ahaan oo ka tirsan gobolka baay iyo eedaday macaan xabiibaan cabdi axmed sheekh iyo dhammaan walaalahay oo kala jooga kenya iyo soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo sanadkaas sanadkiisa ciid wanaagsan allah nagu gaarsiiye annagoo wada jirno oo nabad qabno caafimaad qabno waxaa halkan kaleoo ka salaamayaa yacni dhammaan shaqaalaha xal kismaayo boosaaso iyo garowe oo ayagana u direeya ciidul yacni u direeya hambalyo waxaan leeyahay saaxiibyaal ciid wanaagsan dhammaantiina waxaa kaloo halkan yani hambalyada ay u diriyaa ciidda awed dhammaan shaqaalaha v o a meel kasta ay joogaan waana mahadsantiin janis ecc maanta waxaan leeyahay ciid wanaagsan magacigu waa cabaashidana xayle oo jooga wadanka gariiga waxaan hambalyada ciidda iyo farxadda aan la wadaagayaa walaalahayga oo kala jooga dunida iyo dacaladeeda iyo waalidkayga waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr si qaasa hooyaday macaan iyo aabbahay macaan oo jooga gobolka galguduud ayaan hambalyo ciida u dirayaa iyo walaalaha ayoo kala jooga soomaaliya ingiriis jermani faransiis iyo meel walba ay dunida dacladeeda ka joogaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ciidan ciideeda kale sama iyo siyada allaha nagu gaarsiiyo waad mahadsantihiin v o a waana barnaamij aan ku tixanahay mar waliba aad iyo aad u mahadsantihiin magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga tagoo jecla somalilan ugu horreyn waxaan halkan ka salaamayaa guud ahaan bahda v o e da oo aan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarag waxaa kaloo aan salaamayaa madaxweynaha somalilan mudane muuse bixi cabdi waxaa kaloo aan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan zaylici waxaa kaloo aan salaamayaa guud ahaan si duuduuban aan u salaamayaa madaxda gobolka gabiley waxaa kaloo aan salaamayaa xaaskayga caruurtayda waxaan si gaara u salaamayaa guud ahaan ehelkayga qaraabadayda asxaabtayda meel walbo ay waxaana leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan halkan mar kale uga mahad celinayaa guud ahaan bahda v o eda inoo suuro geliya inaannu halkan ka gudbinno ama ay nooga gudbiyaan salaamaha ciidda ee aanu dirayno waxaana leeyahay aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa dhaqane xasan warsame waxaan joogaa waddanka ruwanda caasimadda kigaali waxaan halkan ka salaamayaa kow wariyayaasha v o a ugu horeeyo ninka la yidhaahdo kukaay waxaa kaloon salaamayaa faamilkayga dhammaan oo joogaan magaalada beledweyne gobolka hiiraan salaanta ayaa gaarsiiya aad baa idiin salaamayaa dhammaantiin waadin salaamaya dhammaantiin magacaygu waa hudin warjaamaha oo joogta degmada togo jaale oo xag galbeed kaga beegan caasimada somalilan ee hargeysa halkan waxaan hambalyo salaanta ciidda munaasabada ciidda adxaa awgeed uga marinayaa walaalahayga ila dhashay dhammaantood oo kala ah naciimo sheekh nuur ridwaan sheekh nuur iyo kuwo kaloo badan oo aan walaalanahay dhammaantood ciid mubaarik ayaan leeyahay sidoo kale hooyadayaabaay dhammaan ciid mubaarik ayaan leeyahay idinkana aad baa idinka mahadcelinaya fursadda qaaligeedna siiseen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib magacaygu waa falis maxamed dhaayo oo falis ruum waxaan ku suganahay kenya waxaan halkani ciid wanaagsan kaleeyahay dhammaan asxaabtayda eheladayda oon halkani magacood kusoo koobi karin iyo dhammaan shaqaalaha v o a meel walba joogtaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kula caamaanto bilqayr asalaamu calaykum v o a soomaali waan idin salaamayaa magacaygu weliyaas cumar yuusuf waxaan joogaa magaalada qabr bayax ee dowla deegaanka soomaalida waxaan salaamayaa ugu horeyn hooyaday iyo aabbahay sidoo kale walaaladay baan salaamayaa oo kale ah sukayno cumar yuusuf ramle cumar yuusuf muune cumar yuusuf camaal cumar yuusuf sakariye cumar yuusuf maxamed khadar cumar yuusuf tufaax cumar yuusuf dhammaantood waxaan leeyahay farxad ku ciida ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan ilaahay ciidan ciideeda bashbash iyo barwaqaha inagu gaarhsiiyo sidoo kale xanuunkan adduunyada aafeeyey waxaan leeyahay ilaahay fadligiiyo ciidda haynagaga dulqaado shaqaalaha v o e aad baad u mahadsan tihiin sida fursadda fiican ee aadna siiseen haddaan nahay dhegaystayaasha mar walba ku xidhan v o e soomaaliya aad baan idiin salaamaya waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan magacaygu waa maxamed cabdulaahi maxamed waxaan ku magaca dheerahay casqalaani waxaan ku suganahay degmada xeraale ee gobolka galmudug ee bartamaha soomaaliya halkan waxaan dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida ku leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan inta taqaana magacayga iyo muuqaygaba waxaan idin leeyahay waan idin salaamay kullu caam wa antum bilkhayr sanadkan sanadkasta kaar ku gaara barwaaqo bashbash iyo baraaro waxaan si khaasa u salaamayaa asxaabtayda aan soo koobi karin sida saaxiibkay ugu qaali ah fu'aad sir jacayl saaxiibkay maxamed caan dhame iyo saaxiibkay muxiyiddiin iyo saaxiibkay maxamuud waxaan idin leeyahay kullu caam waantum bilkhayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anoo magacayga yahay cilmi xasan faarax oo jooga waddanka suudaan waxaan halkan uga hambalyeynayaa munaasabadda ciidda dhammaan ummadda islaamka ah iyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan intaa ka bacdi waxaan rabaa in hambalyo khaasa aan hawadu mariyo qaraabada iyo waalidka ku sugan magaalada beledweyn waxaa si khaas u salaamaya asxaabtiida qaaliga ah ee ku kala sugan beledweyn muqdisho iyo gobolada kale ee dalka ah dhammaantood waxaa leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ilaah naga aqbalo ilaahayna ciidan ciideeda kale nabad iyo bashfash iyo barwaaqo ilaah nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan dhammaan
calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiyena siiyay isagaa ku abaale ilaahiyena siiyay barnaamijkii wicitaankana waa naga intaa waxaan ka cudur daaranaynaa in farriimaha aad noo soo dirteen oo aad u badnaa uu wakhtigu noo saamixi waayey inaannu wada baahinno tan iyo xadda soo aadan waxaan idinku dhaafayaa ciid wanaagsan
ayuu ahaa kaasi oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay wicitaanka dhegaystaha haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan faalle ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka
korneyl hore uga tirsanaan jiray ciidamada ruwanda oo loo haysto inuu qayb ka ahaa xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii kii ayaa la baadigoobaya munyaro garama waxaa lagu eedeeyey inuu abaabulay qaybna ka qaatay xasuuqa iyo kofsiga dadka tuutsiga ah bishii abril sanadkii kii iyo in amarkiisa gabool falkaasi loogu geystay dad shacab ah iyaga iyo askartiisa oo ay ku jiraan maleeshiyaadka la yidhaahdo interaham weh oo isaga ka amar qaadanayay askarta xerada kago ayaa lagu eedeeyey inay dileen sideed boqol oo kun oo dad rayid ah intii u dhexaysay toddobadii ilaa shan iyo tobankii bishii abril ee sanadkii afariyo sagaahankii dembiyadan iyo kuwo kale awgood ayay maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ruwaanda kusoo oogtay sarkaalkaasi dembiye xasuuq iyo dembiyada aadanaha ka dhanka ah dembiyada dagaalka waxaanay maxkamaddu soo saartay amar lagu soo xidhayo dowladda maraykanku waxay arrintan kala shaqaynaysaa dowladaha kale qaramada midoobay iyo maxkamadaasi si ay uga adkaato sarkaalkan iyo eedeysanayaasha kale ee qaybta ka ahaa xasuuqan si cadaaladda loo horkeeno si haddaba guushaasi loo gaadho dowladda maraykanku waxay ku ballan qaadaysaa abaalguddan shan milyan oo dollar in la siin doono ciddii keenta warbixin horseeda in ninkaasi lasoo xidho haddii adiga ama cid kale oo aad garanaysaa ay hayso warbixin ku saabsan eedaysanahaasi iyo meesha uu ku sugan yahay waxa aad naga soo siin kartaa ayaa maraykanku yidhi macluumaadkaas iyada oo la qarin doono cidda ay tahay ama booqo safaaradda ama qunsuliyadda kuugu dhow ee maraykanka ama nagala soo xidhiidh emailka yaga si aad ula xidhiidho xafiiska ammaanka ee deegaanka aad ku sugan tahay ama email u soo dir barnaamijka abaalmarinta cidda sheegta dadka ka qayb qaatay dembiyada dagaalka oo ah w c r p at state gov ama ka wac telefoonka whatsappka ah ibir ibir hal laba ibir laba sagaal toddoba shan shan afar lix sideed waxaad kale oo aad booqan kartaa facebookkooda oo ah www facebook com war crimes rewards program ama kala soco barta twitterka www twitter com war crimes reward si aad u aragto sawirada muuqaalada dadka la baadigoobayo warbixinada wax ku oolka ah oo dhan waa la dabageli doonaa dadka soo sheegana aqoonsigooda wuu qarsoonaan doonaa taasina waxay ahayd aragtida faallada maraykanka idaacaddii galabnimo ayaa dhegaystayaal intaasi ku dhan waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray tan iyo kulan dambe nabadgelyo